subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda saak iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaaggaaban kuwa efmiyada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com waa isniin sideedii tobanka bisha nofembar sannadka laba kun iyo afarlabaatanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah warbixin ama faahfaahinta qaraxa ay ku dhinteen saddex ruux oo gabar dhakhtarad ah ay ku jirta oo ka dhacay gaari ama inta u dhexaysa magaalooyinka afgooya iyo walweyn ee gobolka shabeellaha hoose nabadiidka waxay qarax kula beegteen gaari dad shacab ay saarnaayeen kana yimid degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose ula soo socda dhanka afgooye gabar dhakhtarada iyo gabar yar ayada dhashay iyo wiilkii darawalka ahaay oo gaariga waday intaas ayaa ku dhimatay
waxaa kalooad maqli doontaan warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee tirinta cododka doorashada madaxnimo ee somalilan oo gobollo badan lasoo gebagabeeyey marka laga reebo magaalada hargeysa iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee somalilan axmed silaanya oo maanta lagu aasayo magaalada hargeysa qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida duqayn naadir ah oo israa'il axaddii shalay ku garaacday bartamaha bayruud ayay ku dishay afhayeenkii guud ee xisbullah maxamed cafiif al naabulsi sarkaalkan ayaa lagu weeraray xafiiska hantiwadaagga xafiiska xisbiga hantiwadaagga carabta ee bacath ee magaalada bayruud sidaasi waxaa lagu xaqiijiyey bayaan ka soo baxay xisbullah maxamed xafiif ayaa si weyn u muuqday wixii ka dambeeyey bilowgii dagaalka culus ee hadda u dhexeeya israa'il iyo xisbullah kaasoo xoogeystay bishii sebtembar bayaan ka soo baxay militariga israa'il ayaa lagu sheegay in al naabulsi uu saameyn weyn ku lahaa howlgallada militari ee xisbullah islamarkaana uu dhiirigelin jiray weerarada ka dhanka ah israa'il wasaaradda caafimaadka ee lubnaan ayaa sidoo kale sheegtay in duqayn kale oo xalay ay israa'il ku duqaysay dukaan lagu gado kombyuutarada lagu dilay laba qof laguna dhaawacay labaiyo labaatan kale dhanka ghaza saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in duqaymo ay israa'il ka geysteen deegaanka baytalaaxiya ay ku dileen ugu yaraan soddon qof agaasimaha isbitaalka kamaal adwaan ee baytlaxam xasan abu safiya ayaa sheegay in dad badan ay ku dhaawacmeen weerarka ciidanka israa'il goorsii horreysay oo xaddii shalay ahaydna toban qof ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay deegaanada nusayraad iyo bureyj ee magaalada khaza halkaasoo ka mid ah xerooyinka qaxootiga ee ugu waaweyn ee khaza adeega gargaarka deg dega ee ukrein ayaa sheegay in ugu yaraan toban qof oo ay laba caruura ku jiraan lagu dilay laba iyo konton kalena lagu dhaawacay kadib markii ay ciidamada ruushka xalay madaafiic ku garaaceen gobolka sumu ee waqooyiga dalka ukrain madaxa maamulka militari ee gobolka sumi volodimir ayuush ayaa sheegay in madaafiicda ay ku dhacday guri weyn oo uu ka kooban sagaal dabaq kaasoo ay ku noolaayeen boqolaal qof oo u badan qoysas laanta adeega deg dega ee ukrein ayaa bayaan ay soo dhigtay barta telegram ku sheegtay in shaqaalaheeda gurmadka ay weli wadaan daadguraynta dadka ku noolaa guriga la duqeeyey waxay sheegeen in ilaa iyo hadda laga soo badbaadiyey aaggaasi in ka badan afar boqol oo ruux tan iyo markii uu bilowday dagaalka ukrain iyo ruushka bilowgii sanadkii labakunlabaylabaaatankii kumanaan qof ayaa lagu dilay colaadda kuwaas oo u badan dadka ukrain ka soo jeeda dhanka kale axaddii shalay madaxweyne joe biden ayaa markii ugu horreysay ogolaaday in ciidamada ukrein ay ku duqeyn karaan ruushka gantaalada ridada dheer ee uu maraykanku geeyey ukrein arrintan oo ku timid kadib olole ballaaran oo ay sameeyeen saraakiisha ukrein hubka ayaa loo badinayaa in loo adeegsan doono jawaabta go-aanka kuuriyada waqooyi ay ugu dirtay kumanaan askari ruushka si ay u taageeraan moscow gaar ahaan gobolka kariska oo ciidamada ukrein ay weerareen xagaagii aan soo dhaafnay dhegeystayaal warkeennii dunidana waa nageyntaa subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilownay ugu yaraan saddex ruux oo rayid ah kuwaas oo gabar dhakhtarad ah iyo gabar ay dhashay ay ku jireen ayaa ku geeriyooday ayaa geeriyooday kadib markii qarax uu haleelay gaari ay saarnaayeen oo marayay inta u dhexaysa degmooyinka wallanweyn iyo afgooye ee gobolka shabeellaha hoose dhinaca kale meelo ka mid a gobolka shabeellaha hoose ayaa laga soo sheegayaa inay ka dhaceen iska horimaadyo u dhexeeya maleeshiya ka wada tirsan kooxda al-shabaab waryaha v o eda ee baydhabo mukhtaar maxamed catoosh ayaa faahfaahinta qaraxa dadka ay ku dhinteen iyo iska horimaadyada shabaab dhexdooda ah ka wareystay gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed ibraahim barre
maanta abaarihii shantii barkii galabnimo ayaa deegaanka doonka meesha la yidhaahdo oo magaalada afgooye u jirta ilaa toddoba kilomitr ayaa nabadiidka waxay qarax kula beegteen gaari dad shacaba ee saarnaayeen gaari burobokisa kana yimid degmada walaweyn ee gobolka shabeelle hoose una soo socda dhanka afgooye gaarigaasi oo dad shacaba ay saarnaayeen gabar dhakhtarada iyo gabar yar ayada dhashay iyo wiilkii darawalka ahaay oo gaariga waday intaas ayaa ku dhimatay qof kaloo shacaba isagana wiil kalena waa uu ku dhaawacmay dhaawaciisana waxaa la keenay degmada afgooye isbitaalkiisa weyn ayaa la keenay meeshas ayaana lagula tacaalayaa xaaladda caafimaadkiisa waa gartay masiibadaasi dadka ku waxyeeloobay dad nooce ayay ahaayeen dadka shacab ayay ahaayeen waxayna ka yimaadeen degmada walweyn waxayna usoo socdeen degmada afgooye ee gobolka shabeelle hoose guddoomiye maxaad ku cadaynaysaan qaraxaasi inuu ahaa mid ay ka dambeeyeen kooxda al-shabaab mise wuxuu ahaa qarax meesha ku jiray waa ay caddahay shabaab mar walbaba waxa ay ku dadaalayaan siday dadka soomaaliyeed ha ahaadaan shacab amase dad dowladda ka mid a ha ahaadaan ama ciday doonaan ha noqdaan siday wax u dili lahaayeen keliya ayuu taargetkooda ugu weyn uu yahay inay dadka shacabka dhibaato u geystaan ayayna ka fekerayaan mar walbana uu dadaalkooda yahay wadada oo dhan waxay isku dayayaan inay miinooyin ku aasaan sidii beero la abuuranayo kale ay wadada ugu abuuran tahay marka mid ka mida waa dhibaatadii iyo shirqooladii ay dadka u maleegayeen mana ay kala jeclo ayaga inuu dad dhinto iyo inuu qof ku dhawaamo ama qof muslina inuu ku dhinto maxaa yeelay mar kastaba ayaga taargetkooda waa daadinta dhiigga shacabka soomaaliyeed ee muslimiinta oo aanan wax ay galabsadeen maanta aysan jirin qof shacaba oo reerkiisa kasoo tagay asagoo caafimaad qabo asagoo ku faraxsan inuu quutalyoomkiisii iyo noloshiisii nolol maalmeedkiisa caadiga ah ku jira ayaa habeenkii amase galabtii loosoo sheegayaa in qarax uu ku haleelay meel kamida meel deegaanada marka mar walbaba waxaas waa shirqoolada ay dadku u maleegayaan ayna ka shaqeeyaan ayay tahay guddoomiye wararka gobolka shabeellada hoose naga soo gaaraya waxaay sheegayaan in deegaano ka tirsan gobolka ay ku dagaalameen kooxda al-shabaab maxaa arrintaasi ka jira deegaanka jambaluul ee u dhow degmada afgooye nimankaas nabadiidka inay dhiigyo cab yihiin oo aysan kala jecleen inay qofkan uu noolaaday iyo inuu dhintaba waxaa ka mida dhacdooyinka hadda ka dhacay gobolka shabeellada hoose in ayaga ay isku laayeen deegaankaasi deegaanka jambaluul ayaa shalayto galabtii iyo maanta gelinkii horeba ayaga qayb kamida ayaa meeshaas isku dagaashay ayagoo isku dagaalay sababta isku dagaaleenna sidaan warbixinta ku helena ay tahay in qaar kamida oo meesha mas-uul uga ahaa ayaga uu laga qaada jegadii meesha uu ka hayay kadibna mid kaleo lasoo magacaabo meesha markuu yimidna xilka ku wareeji la yiri in xil jeclaysi iyo maxaa la lahaa dhiigga bini aadanka oo aysan ka naxaynin oo ay ayagaba naftoodii ay midba midka kale uu iska tooganayo ayaa waxaa dhacday in meeshaasi ay dhibaato ay isu geystaan qaar ba mid midkii meesha joogay iyo kii kale cusbaa ciidamadooda ay meesha isku dagaaleen shalay inay isdagaaleen maantana sidaas silamada ay isku dagaaleen marka waxay caddaynaysaa inay yihiin dad sii dabargo-ayaan diinta iyo waxyaabahai dad ku qaldayeenna ee hadda sii dhammaatay ummadda soomaaliyeedna ay usii caddaanayso inay waxa ay wadaan ay tahay dulmi ummadda soomaaliyeed inay u geystaanna ay doonayaan ilaahayna subxaana wa tacaala uu garabkooda ka baxayo maanta ayagii ay isbaabiinayaan meel walbay joogaan waxaan u rajeynaynaa insha allah inay ummadda ilaahay uu ka qabto gobolka shabeellada hoose dadkeedana waa ay u kaceen inay iska xoreeyaan nabadiidka dhibaatada ku hayaan waa gartay marka maxaad kala socotaan khasaaraha kooxda shabaab ka soo gaaray dagaalka iyagu dhexdooda ku dhex maray qeybo ka mid a gobolka shabeellada hoose waxaa hadda riboortka aan ku helaynaa in ayaga dhexdooda ay dhibaatadaas isku geysteen oo qaar ka mid a dhimashadii dhaawacna ay jiraan laakiin cadadkooda ilaa hadda ma hayno tirada
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed ibraahim barre oo u warramayey wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh guddiga doorashooyinka ee somalilan ayaa sheegay inay soo dhammaystireen tirinta codadka doorashada ee inta badan gobolada somalilan marka laga reebo magaalada hargeysa warkan waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha v o eda qadar maxamed cakule dadweynaha reer somalilan ayaa weli dhegta u taagaya natiijada ku meelgaarka ah ee doorashooyinkii isku sidkana ee somalilan ka qabsoomay saddex iyo tobankii bishan aynu ku jirno ee noofembar inta badan gobollada iyo degma doorashooyinka somalilan ayaa tirintii codadka la soo gebagabeeyey islamarkaana sida xeer ku dhigayo waxa ay si toosa ugu soo gudbeen natiijooyinkaasi soo dhammaaday ee gobollada iyo degmooyinku heer qaran gobollada iyo degmooyinka ay tirinta codadka doorashadu soo dhammaadeen waxaa ka mid a gobolka awdal iyo degmooyinkiisa gobolka saaxil iyo degmooyinkiisa gobolka togdheer iyo degmooyinkiisa iyo gobolka sanaag iyo degmooyinkiisa waxaa sidoo kale la soo gebagabeeyey degmo doorashada caynaba oo iyaduna ah degmo ka tirsan gobolka sool waxaa sidoo kale isagana la soo gebagabeeyey xalay tirintii codadka degmooyinka gobolka togdheer iyo guud ahaanba gobolka togdheer iyada oo sida uu sheegay guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka somalilan islamarkaana ah xubin guddiga doorashooyinka ka tirsan oo ka howlgelayey gobolka togdheer axmed cismaan xasan waxaa hadda noo soo gebagaboobay tirintii codadka xisbiyada iyo madaxtooyada ee gobolka togdheer kiyo marka hore degmada oodweyne ay horay iyadu usii gudubtay ilaa hargeysa laakiin go-aankii guud ee gobolka ayaa saacadda imika noo soo dhammaaday noo gebagaboobay alxamdulilah ilaahay baa mahadleh xarunta guud ee hargeysa oo insha allahu natiijada lagaga dhawaaqi doono marka la isku wada yimaado waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa shacbigii gobolka togdheer maxaan ku dhahdaa este nabadgelyada leh u codeeyey waxaan sidoo kale ugu mahad celinaynaa ururadii iyo axsaabtii tartanku dhex maray dhinaca kale waxaa iyagana tirinta codadka la soo gebagabeeyey gobolka awdal iyo degmooyinkiisa iyada oo sida uu warbaahinta u sheegay xuseen cabdi cali oo ahaa xubintii guddiga doorashooyinka heer qaran ee ka mas-uulka ahaa islamarkaana ka howlgelayay gobolka awdal iyo degmooyinkiisa waxaana warbaahinta u sheegay in si nabadgelyo ah ay ugu soo gebagabowday tirintii codadka ee gobolka awdal waxaa noo soo gebagaboobay tirintii codadka iyo soo saaristii natiijada oo aanu ku jirnay wakhti hore inay noo dhammaatay ahayd xalay laakiinse kolley cabashooyinka iyo xalinta cabashooyinka ay soo gudbinayaan xisbiyadu mawradu ayaanu ka jawaabaynay dibudhaca nagu yimid ee kooban taasaa sababtay guud ahaan gobolka awdal si fiican bay uga soo dhammaatay hawshii tirinta codadka iyo soo saarista natiijada dhammaan degmooyinka gobolka awdal ee lughaya saylaac baki iyo booramo aan soo gebagooynay xalay shacabka reer somalilan baa guulaystay waxaa guulaystay cid kasta oo doonaysay inay somalilan qaran jira oo noqoto taabagala oo ictiraaf adduunka ku leh waxaa noo qabsoontay doorasho hufan oo xor iyo xalaala shacabka reer somalilandna waxaan leenahay natiijada waxaa lagu soo saarayaa wakhtigii uu sharcigu sheegay ee xeernaynta waan ku qoran kadib dhici mayso sidaa daraaddeed ha laga warsugo komishinka doorashooyinka qaranka gobolka awdal wuxuu ka mid yahay gobollada ay soo dhammaadeen tirintii codadka iyo soo saarista natiijadu waxaa kaloo soo dhammaaday gobolka sanaag oo ay joogtay komishinar faadumo iyo gobolka saaxil oo uu joogay komishinar ibraahim waxaa kaloo soo dhammaaday gobolka sool gobollada kalena laga yaabo caawa iyo marood jeex gu- guud ahaana waxaynu si rasmi ah natiijada looga sugi doonaa komishinka doorashooyinka qaranka oo ku dhawaaqi doonaa wakhtigiisii waxaan u mahadnaqayaa dhammaan cid kasta oo naga taageertay fulinta qabashada doorashada weyn ee baaxadda leh oo ay ugu horreeyaan ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan oo kaalina furnimaa ka geystay howlgelinta ballaadhan ee gees ka gees jamhuuriyadda la geenaya sanaaduuqda sugidda amniga iyo amniga mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha komishinkaba waxaan kaloon u mahadnaqayaa ardayda jaamacadaha oo muujiyey karti dheeraada waxaa kaloon u mahadnaqayaa bulshada reer somalilan oo muujisay inay yihiin dadgey inay noqdaan qaran madax bannaan oo ka dhabeeya himiladiisa islamarkaana gutay waajibaadkii dastuuriga ahaa welibana si xilkaasnimo iyo nabadi ku jirto u gutay uguna dareeray safafka codaynta ah islamarkaana ku dhiibtay codkooda waxaa guulaysanaya somalilan guud ahaan waxaa guulaysanaya shacbiga goobta ah marka la eego hannaanka dimuquraadiyadeed ee somalilan ee hal qof iyo hal cod waxa uu somalilan ka soo bilowday sannadkii labadii kun iyo labadii kadib markii aftidii dastuurka ay hirgashay labadii kun iyo kowdii ee la dhaqangeliyey nidaamka xisbiyada badan waa kan aqoon-yahan maxamed muuse oo ka mid ah mutacalimiinta iyo dadka aqoon-yahanka ee ku nool magaalada hargeysa si dhowna ula socday doorashooyinkii somalilan ka dhacay saddex iyo tobankii bisha waxay suntaysaa in doorashooyinka somalilan ee dimuquraadiga ah ee muddadaasi dheer soo jiray ay yihiin qaar la ysku hadlayn karo tusaalena u noqon kara guud ahaan qaaradda afrika iyo caalamkaba gaar ahaana ummadda soomaaliyeed in xalka dimuquraadigi uu yahay mid la ysku hadlayn karo lana tijaabiyey somalilan ay tahay tusaalaha ugu wacan ee lasoo qaadan karo marka waa horumar aada u ballaaran oo ku dayasho mudan khadar maxamed cakuule v o e hargeysa
isla wararka somalilan ayaan ku jirnaaye waxaa dhinaca kalena saakay oo isniin ah lagu wadaa in magaalada hargeysa lagu aaso madaxweynihii hore ee somalilan axmed maxamed maxamuud siilaanyo oo sabtidii ku geeriyooday magaalada hargeysa axmed siilaanyo oo da-diisu ay ahayd lixiyo siddeetan sano jir ayaa ku geeriyooday gurigiisa oo ku yaala magaalada hargeysa sidaasna waxaa xaqiijiyey madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi siilaanyo ayaa noqday madaxweynihii afraad ee somalilan intii u dhexaysay laba kun iyo tobankii ilaa iyo laba kun toddobiyo tobankii wuxuu kaloo soo hogaamiyey xisbiga hadda talada haya ee somalilan ee kulmiye dhinaca kale siilaanyo oo maanta lagu aasayo hargeysa ayaa geeridiisa waxaa ka tacsiiyey madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ramadaan muuse ayaana noo soo diray nuqul ka mida dhambaalkaasi oo lasoo gaadhsiiyey laanta afka soomaaliga ee v o a ayuu madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele xusuus gaara u muujiyey madaxweynihii hore somalilan axmed maxamed maxamuud siilaanyo oo ku geeriyooday magaalada hargeysa isagoo tilmaamay madaxweynuhu inuu si murugo iyo tiraanyo badan ku ogaaday geeridaasi naxdinta badan madaxweyne ismaaciil cumar geele wuxuu ku xusay dhambaalka tacsida in madaxweynihii hore somalilan axmed maxamed maxamuud siilaanyo uu ka tegey diiwaan dhan oo ka kooban fikrado fara badan oo ku dhisan horumarka dhaqaalaha iyo kobcinta wadadeganaanshaha nabadeed ee ummadaha ku nool degmadeenan madaxweynaha jabuuti wuxuu kaloo ku xusay dhambaalka tacsida in allaha u naxariistay axmed maxamed maxamuud siilaanyo uu shaki la-aan si rasmiya uga muuqday safka hore maqaamka siyaasadda dalkiisa ee ku aadan qaabka wanaagsan ee loo maareeyo heshiisyada lagu wada qanacsan yahay oo ah kuwa xasilinaya isku xidhnaanta iyo wada faa'iidaysiga waa siduu u qoran yahay dhambaalka tacsiduye madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele wuxuu kusoo gunaanaday dhambaalka tacsida inuu eebaweyne uga baryayo inuu naxariista janno ka waraabiyo axmed maxamed maxamuud siilaanyo isagoo tacsi muruge iyo tiraanyo badan u diray xukuumadda iyo shacbiga somalilan iyo qoyskii eheladii iyo qaraabadii u ka baxay allah u naxariistay madaxweynihii hore somalilan inna lilah wa inna ilayhi raajicuun rabadaan muuse jaamac v o a jibuuti
weli waxaad nagala socotaan v o a washington madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump ayaa maalmahan magacaabay qaar ka mid a xubnaha golihiisa wasiirada ee soo socda qaarkood ayaa durbaba laga deeriyey fikradahooda siyaasadeed ee ku adag dadka soo galootiga ah dadka ka walaacsan siyaasadda socdaalka ee trump ayaa waxaa ka mid ah muhaajiriinta soomaalida ee aan sharciga haysanin arrimahan ayaan ka waraystay farxaan jeyte oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga farxaan oo ku nool magaalada colombos ee gobolka ohio ayaan ku waraystay stuudiyaha v o e da ee magaaladan washington oo uu nagu soo booqday hadda waxaa lagu jiraa xilligii xulitaanka oo lagu xulahayey dadkii loo dhiibi lahaa wasaaradaha federaalka dadkaasoo lagu xulahayay siday markii hore u taageersanaayeen madaxweyne trump markii hore oo madaxweyne trump uu imaanahayey qalidyo badan uu sameeyaa jirtay oo asaga aad u saameysay madaxweynenimadiisii haddana nasiib wanaag waxaa laisku rajeynayaa inuu casharadaas uu ka barto dad aaminsan balisigiisa balisigaasoo la yirahdo america first dad falasifiga noocaasoo kala haya laguna xulhayo asigu markii uu banaanka ka fadhiyay madaxnimada dadkii taageeri jiray dadkaas hadda la xulaya adiga waxaa ka tirsan tahay xisbiga jamhuuriga kursi ayaa u tartantay dabcan soomaali kaloo u tartantana waa jiraan marka madaxweynihii hore ee maraykanka biden wareegtadiisa waxaa ku soo baxay qof soomaali ah haddii aan xusno xamse warfaa marka soomaalida jamhuuriga ku jirta maraykanka gaar ahaan ee ohay ka imaanayso maxay ka rajeynayaan maamulka cusub ee madaxweyne trump waa run xisbiga jamhuuriga waan ka mid nahay waxaan also leenahay clab la yirahdo waa calaabka keliya oo ka jira wadanka o dhan oo layirahdo somali republican club haddana waxaa jiray dad u orday xaafiis qaas ahaan nin saaxiibkay oo layirahdo xuseen jaabiri waa jiray administrationka hadda jooga nin soomaaliya inuu noogu jiray waxaan rajeynaynaa hadda markaan administrationkan in aan helno dhowr position positionada qaarkood waxaan rajeynaynaa mid inuu ka mid yahay midkaasoo noqon doona insha allah presidential appointee sida hadda kii hore oo kale loo magacaabay uu ka bedelan yahay aan ka awood sarreey insha allah
waa gartay sanadihii u dambeeyey waxaa la arkayay soomaali u tartamaysa ama ku biireysa xisbiga jamhuuriga iyadoo aan ogeyn in soomaalida ay dhinaca dimuqraadiga u badnaayeen oo ilaa iyo congress ay ka tagaan marka maxaa keenay sanadahan dambe inay kordhaan dadka soomaalida ah ee ku biiraya xisbiga jamhuuriga markii gobolku uu yahay gobol republican sharci dejiyaashuna ay boqolkiiba lixdan iyo lix ay yihiin republican dhinaca sanadkana boqolkiiba siddeetan ay yihiin republican waxaa ku qasbantahay inaad aad u fiirsatid midda kale oo aad sukaya soo dhaweysana waxaa ka mid ah dadka muslimiinta iyo dadka ehlu kitaabkana waxyaala waxaa jira ay ka sameeyeen taasoo keentay in alliance halkaas laga wada yeesho hadda gobolka ohio oo ay ku xoogan yihiin xisbiga jamhuuriga oo kale wuxuu ka mid yahay meelaha ugu badan ay joogaan dhalinyaro badan oo soomaali ah oo sharci sugayaal ah ama aan sharci haysan marka laga soo tago gobolka minnesota waxayna ka walaacsan yihiin siyaasadda dhinaca socdaalka ee maamulka cusub marka sidee uga falcelinaysaan walaacooda maadaama adiga aad ka mid tahay hogaamiyaasha soomaalida ee ku jira xisbiga jamhuuriga ee talada sida aqlabiyadda leh sanadkan ugu guulaystay nasiib wanaag cabdiqaadirow dadka soomaalida wadankan soo galatiga ku ah waxaa lagu yaqaanaa dadka soomaaliga inay yihiin dad markay sharciga koowaad qaataan shaqada hore ka aada canshuur bixiya qofkaasuna markuu fursad u helo inuu asagu uu shaqo abuur noqdo dad shaqaalaysiiyo wadankii wax soo geliyo marka dadka soomaalida astaan gaaraay leeyihiin ooga bedelan yihiin dadka kaleo immigratiga midda dadka hadda la rabo in la raafo ama la xiro ama dib loo celiyo dadka soomaalida maaha waxaa jira kumanaan kun oo dad dhallinyaraha oo military age la yiraahdo oo chineese u badan dad ka yimid wadankan venezuela dad ka yimid wadankan el salvador oo layirah ms trteen marka priorityga u horeysa ma ahan dad afrikaamina ama dad soomaaliye waa dadka backgroundkaasle haddaan soo qeexayay minnesota oo iyaga ay dimuqraadiga ku xoogan yihiin ee mas-uuliyiin ka tirsan golaheeda sharci dejinta oo soomaali ah oo v o eda ay la hadashay waxay u sheegeen inay diyaariyeen qorshe ay ku difaacayaan soomaalida sharci la-aanta ku ah gobolkooda marka dhinaca ohio maxaa ugu talagalsha idinka oo maxaa hadda socda gobol kasta wuxuu leeyahay sharci gaara markay noqoto dhinaca immigrationka laakiin waxaa jira magaalooyin loogu yeero sanctuary cities sanctuary citieskaasu waa dadka aan weli aan maxkamadda tegin aan waxba sharci ka haysan meelo lagu difaacaa jira laakiin qofka haddii uu ka soo baxay xabsiga qofka markuu derbi ka soo tillaabsado waxaa la geeyaa xabsi xabsigaas waxaa ugu yimaada case manager case managerkaas baa waraysta waraysiga uu ka qaadayo maalinkuu maxkamadda tago hadday labadaas is yeeshaan qofka waxaa la siiyaa sharcigu kusii sugo maxkamaddu sanadka bacdi waxaa laga yaabaa inkastoo gobol kastaba sharci gaara leeyahay in ay ku qaato sanad ugu badnaan saddex iyo toban bilood waa sanadii bil dadka marka dadka reohaayaha oo kale walwal waxaa jira social media inay babuurtay wax soo wax la yihahda click baits walwal inay isku abuuraan ma ahan waxaana ku baraarujinaynaa inay si fiican ugu dhabagalaan waxa saxda iyo waxa khaldana misinformation badan oo isdabamarsan baa jira gobolka ohaayo waxaan hadda anaku aan wareysanay homeland security officialskeeda oo aan anakoo ujeedadoona ay tahay si xasilooniya inaan informationka saxda u raadino si aan ugu wargelino walaalahan sharcisoo galootiga marka arintaas iyey ka saameynaysaa marka la fiiriyo dadka soomaalida ay sharcigaan haysanin sidey u saameynaysaa haddii ay noqoto dadka soomaalidana waa qofkii koley sharci jebiyey asagoo sharci sugaa inuu sharci jebiyey waa qofkaasu sharci lama siinayo waa inta la qabtaa suurtagal waxaa in la geliyo detention centerka kabacdi qofkaas la tarxiilo cabdiqaadirow marka dadka ka walaacsan maamulka cusub iyo siyaasadda dhinaca socdaalka ee soomaalida ah maxaa u jeedinaysaa maxaad fariina u diraysaa
kays kasta uu kala bedelanya waxaan ugu dambeyntii waxaan u jeedinaya dadka soo galootiga ah in ay la xiriiraan looyarintooda in ay xoogaal noqdaan in ay baaritaan badan sameeyaan aysan ku degdegin waxyaalaha ka socda miidiyada iyo social media kaas ahaan
kaasi wuxuu ahaa farxaan jeyte oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kana mid ah hogaamiyaasha bulshada ee gobolka ohio ee dalkan maraykanka oo nagu soo booqday stuudiyaha v o eda ee magaalada washington haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha runay raad sameeyey heestii lariixa reerka u roon oo ku jirtay riwaayadii rafaad iyo raaxo ay ahayd codadkii mukhtaar iidii ramadaan iyo sahra dawo ayaana u dambeysay idaacaddeenii subaxnimo tan idaacaddeena galabnimona nabadgelyo